halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan o ad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa subax talaado ah bisha janawarina waa sagaal sannadka laba kun sideed iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo xuseen barre aadan
ciidankii dowladda federaalka oo ilaalinayay baa si ay u kaceen ba meeshii ka kacay kadibna dadkii weerar baa lagu soo qaaday afar ruux oon hadda magacyadooda hayaa lagu laayay dadka wax laynaya waxa weeye niman dhallinyaro oo maleeshiya weeye waxa dadka laynaya
kaasi waa garaad kulmiye garaad maxamed garaad dool garaad wiilwaal oo ka warramaya dagaalka u dhexeeya soomaalida iyo oromada ee gudaha etoobiya waraysi ayaanu idinku haynaa sidoo kale waxaad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan miisaaniyadda maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo la ansixiyey waraysi ayaannu idinka haynaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida dalladda ay ku bahoobeen ururada aan dawliga ahayn ee soomaaliya ayaa si wada jira u cambaareeyey tallaabooyinka ay dowladda soomaaliya dhowaan ku baabi'isay ugana saartay barakacyaasha ku sugan qaar ka mid a xeryaha barakacyaasha ee muqdisho war-saxaafadeed ay dalladda isbahaysiga ururada aan dawliga ahayn ee soomaaliya ay soo saareen ayay ku sheegeen in intii u dhexaysay sagaallabaatankii ilaa soddonkii bishii disembar ee sanadkii tagay labadii kun iyo toddobiyo tobankii ay dowladda soomaaliya burburisay koob iyo labaatan ka mid a xeryaha kumeelgaarka barakacyaasha ee ku yaalay duleedka caasimadda muqdisho war-saxaafadeedka ayaa sheegay in xeryahaasi ay ku noolaayeen shan kun iyo siddeed boqol iyo toddoba qof oo gudaha dalka ka soo barakacay war-saxaafadeedka dalladda aan ururada aan dawliga ahayn ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in tallaabadani aanay ahayn mid waafaqsan sharciyada caalamiga ah ee dhowrista xuquuqda aadamaha iyo xuquuqda barakacyaasha
wararka ka imaanaya dalka iiraan ayaa sheegay in banaanbaxyada ka socda dalkaasi uu ku dhintay qof laba iyo labaatan jira qofkan geeriyooday ayay wararku sheegayaan in uu ku dhex dhintay xabsiga dowladda iiraan arrintan ayaa dhalisay cabsi laga qabo inay mar kale soo noqdaan falalkii lagu dilay maxaabiista siyaasadda u xiran ee lagu dilay xabsiyada iiraan sanadkii kii wakhtigaas oo ay dalkaasi ka dhaceen dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeedo xukuumadda iiraan mid ka mid a xildhibaanada isbedel doonka ah ee baarlamaanka iiraan ayaa sheegay in qofkan uu isku dhex dilay xabsiga dowladda iiraan sidoo kalena qareen u dooda dadka ka soo horjeeda xukuumadda ayaa sheegay in qofkan geeriyooday laga soo qabtay magaalada caasimadda ah ee tehraan
iyadoo maalmo yar ka hor loo dabaaldegay curashada sanadka cusub ee labada kun iyo sideed iyo tobanka ayaa waxaa durba ka bilaabmay dalkan maraykanka saadaasha qaabka u ekaan doono tartanka madaxnimada ee doorashada labada kun iyo labaatanka arrintan ayaa imanaysa kadib markii kaaliyaha afhayeenka madaxweynaha maraykanka donald trump oo xubno ka tirsan saxaafadda maraykanku ay weydiiyeen su-aasha ah sidaa uu arko haddii haweeneyda ka soo jeeda maraykanka madow ee maalqabeenka ah islamarkaana taageerta dadka saboolka ah kuna caanbaxday barnaamijyadeeda dhinaca telefishinka ee lagu magacaabo obra winfrey ay la tartanto madaxweyne donald trump kaaliyaha afhayeenka madaxweynaha maraykanka hogan gedley ayaa sheegay in uy diyaar u yihiin cid walba oo tartankaasi kasoo qayb gasha haddii ay tahay xitaa obra iyo haddii kaleba obra winfrey ayaanan weli si rasmiya shaaca uga qaadin inay diyaar u tahay inay siyaasadda soo gasho laakiin hadal ay ka jeedisay munaasabadii abaalmarinta dahabiga ah ee dhinaca filimada iyo telefishinka ee habeenkii axaddii ayaa dhaliyey dood ay warbaahinta maraykanku si weyn u gorfaysay taasi oo ku aadan in hadalka obra loo qaadan karo in ay isu diyaarinayso inay tartanka madaxnimada ka qaybgeli doonto iyo in kale
subax wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa shalay ansixiyey miisaaniyadda sanadka ee maamulka oo gaaraysa toddoba milyan iyo laba boqol oo kun oo dollar siduu v o eda u sheegay wasiirka maaliyadda ee maamulka koonfur galbeed cabdiraxmaan ibraahim aadan cabdiraxmaan sate dhaqaalahan oo ka kooban saddex qaybood ayaa halka uu ka imanayo iyo howlaha ugu muhiimsan ee uu maamulka ku qabanayo ayuu wasiir cabdiraxmaan ibraahim iiga waramay
wallahi miisaaniyadda waa maadaama aan bilow nahay oo horey miisaanada oo toos aan loo sameynin miisaaniyad bilow tijaabo ah waaye twenty eighteen laga soo bilaabo janaayo ilaa iyo december waaye toddoba milyan iyo laba boqol oo kun in ku dhow waay markii la diyaariyey waxaa la horgeeyey golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kadibna waxaa loo sii gudbiyey golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maanta isniintahay raisal si maarata official ah oo ansixiyay dhaqaalaha intaas la eg ee maamulka uu rabo inuu ku shaqeeyo sanadka laba kun sideed iyo tobanka ma la fiiriyey meelaha uu isleeyahay maamulka dhaqaalahaas wuu idinkaga imaan karaa xagguu ka imaanaya haddaan soo koobo dhaqaalahaas dhaqaalaha intiisa badan wuxuu ka imaan doonaa insha allah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dakhliga localka ama gudaha laga aruurin doono waaye oo ay wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha kale oo maaragtay line ministerska ama wasaaradaha kale la shaqada shaqo wadaagga la ah ay ka shaqeyn doonaan inay soo saaraan haddii ilaahidmo waxaa kaloo jirto kaalmo yar oo aan ka heli doonno insha allah hore u helaynay aan ku xisaabtanay oo dowladda federaalka iyo shaqaalaha rayidka la qorayo oo world bank ay maaragtay ay naga gacan siinayaan waa gartay marka ma jirta dakhli gudaha ka soo baxaya ama deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya hoos yimaada waxaad carabka ku dhufatay in dhaqaalaha laga ururin doono gudaha waxaan u gartay waa canshuuraadka dadka laga qaaday laakiin taas ma ku filan tahay in ay noqoto miisaaniyad ku filan maamulka koonfur galbeed marka laga soo tago dhaqaalahan kale aad ka helaysaan bangiga adduunka iyo dowladda dhexe cashe aad baad umahadsantahay horta waxaana waa iska tijaabo oo maaragtay maadaama maamul jira oo shaqeynaya aan nahay waxaa lagu qasban yahay wasaaraddu inay diyaariso miisaaniyad miisaaniyad sanadeed ay ugu talagashay in dowlad goboleedku ku maaragtay ku shaqeeyo labada kun toban iyo sideeda laga bilaabo janaayo ilaa iyo maaragtay december miisaaniyadaasi inteeda badan saan hore kugu sheegay waxaa laga ururin doonaa gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cid kastoo wax qabanaysana waxay ku qasban tahay marka ugu horeysa inay iyada istijaabiso insha allah miisaaniyadan hadda aan dejinay waan isku tijaabin doonaa haddii ilaahidmo in dakhliga gudaha aan intiisa badan ka keenno haddii ilaahidmo waana u diyaargaraysannahay meelihii uu ka imaan lahaayna already waa sii qorsheynay cabdiraxmaan sida muuqata saddex qayb ayay u qeybsan tahay halka uu ka imanayo dhaqaalahan uu rabo maamulka koonfur galbeed soomaaliya inuu ka shaqeeyo sanadkan laba kun sideed iyo tobanka ee hadda bilowda waa saddex qaybood waa bangiga adduunka dowladda federaalka iyo qeyb gudaha ka imaaneysa marka qeyb kasta ma la qoondeeyey inta laga filayo inay kasoo xarooto ha dabcan qeybta world bank ay ka imaan doontaa inteeda badan waxay khuseysaa shaqaalaha rayidka ah ee dowlad goboleedka maaragtay loo qorayo kuwa la qorayo iyo kuwa hore u qormaa lacagaha laga k dhinaca federaalka ka imaanayana waa lacag yar oo kooban oo iyadana amniga lagu taakuleeyo inta badan lacagaha miisaaniyadu salka u ah ama adeyska u ah waxay ka imaan doonaan oo lagu aan ku talagalnay oon qorsheynay inay ka yimaadaan gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waan qorsheynay arrintaas waxaan la wadaagnay golaha wasiirada kadibna waxaan u gudbinay golaha wakiilada si fiican bay maaragtay ugu doodeen su-aalo badan baana laga weydiiyey xaqiiqdii waxay ku qanceen habka aan u present garaynay ama usoo usoo bandhignay kadibna wa waa si si maaragtay aan kala har lahayn bay maaragtay ay ay waansifiyeen dhaqaalaha ugu horeeya goormaad filaysaan budgetkan ka mida in uu soo galo qasnada amaba gacanta ay kusoo dhacda maamulka
already waa bilaabatay oo jan- january laba kun toban iyo sideeda oo already canshuura la qaadayay oo dowlad goboleedka uu qaadayay keliya muhiimada ugu weyn hadda wasaaraddu ay ka shaqeyn doonto waxaa waaye in habka miisaaniyadka hadda ay u diyaarsan tahay un la dardargeliyo in maaragtay dhaqaalahaasi la ziyaadiyo laakiin already dhaqaalahu shaqeynaya
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdiraxmaan ibraahim aadan cabdiraxmaan sata oo iga waramayay miisaaniyadda sanadka ee maamulka koonfur galbeed oo shalay la ansixiyey
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaa weli taagan oo aan xal dhammaystiran loo helin colaadda u dhaxaysa soomaalida iyo oramada ee ku wada dhaqan gudaha dalka etoobiya waxaana laanta af soomaaliga idaacadda v o a soo gaaraya cabashooyin ka imanaya dadka soomaalida oo sheegaya in ay naftoodu halis ku jirto garaad kulmiye garaad maxamed garaad dool garaad wiilwaal ayaa faafaynta warkaasi ugu warramay wariyaha v o eda jacfar kuukay dad ku nool meesha la yidhaahdo degmada daarulabaa la yidhaahdaa qabalahana waxaa la yidhaha qorke ayaa waxaa maanta dhacday ciidankii dowladda federaalka oo ilaalinayay baa si ay u kacaanba meeshii ka kacay kadibna dadkii weerar baa lagu soo qaaday afar ruux oon hadda magacyadooda ayaa lagu laayay dadkaasina waxaa loo leynayaa waxa weeye soomaalinimo un afarta ruuxee la dilay mid waxaa la yidhaahdaa shamsi cabdilaahi bile mid waxaa la yidhaahdaa cumar maxamed mid waxaa la yidhaahdaa xarbi maxamed ninka afraadna waxaa la yidhaha khaliil cabdilaahi bile dad kaloo ilaa shan oo iyo intaan hadda warka hayo dhaawacana way jiraan xaaladda guud ee hadda soomaalida meeshaas degan ee ee aada ku qiyaastay kumanaanka qoys waa sidee dadka waxaa laynayaa waxa weeye annagu aan shacab ahaan u haynaa waxa weye maamulkii oromia oo meesha jooga ayaa waxaa jira niman dhalinyaro oo keero la yidhaahdo ka aasaasmay gobolkaas oromia iyo ciidan fugato la yidhaahdo oo maleeshiya wey waxaa dadka laynaya ciidanka hadda kuu sheegaya meesha ka kacayna waa ciidankii federaalka ahaa ee dowladda federaalka lahayd ee militariga ahaa oo maalmahan u joogay inay dadkaa badbaadiyaan maxay tahay marka labadaasi maleeshiya ee aasaasantay ee magacyadooda hadda aad sheegtay ujeeddadoodu maxay tahay kacdoomadan ay wadaan ay deegaankooda ka wadaan waa dadka markii horena awaday dadka ku laayay waaligii daadula meesha la yidhaahdana dadka soomaalida ku xasuuqay waa dad dhalinyaro oo is-abaabulo oon la garanayn ma soomaalida keliya bay bartilmaameedsanayaan mise ee dadka kale aanan qowmiyaddaas ka soo jeedin oo idil ayay raadsanayaan maya anigoo intaan hadda warka hayno waa soomaali un waxay laynayaan waxay barakicinayaan waxay hantida ka boodayaan waxay kufsanayaan waxa weeye dadka soomaalida ah dadkaas soomaalida ah isir un bay u yihiin hadda afxabash af soomaaliga ma garanayaan waxaan afore ma ahayn ma garanayaan isirkiisaa la tirsanaya waxaa loo leynayaa waxaad ii sheegtay in ciidamo ee dowladda federaalka ka tirsan ay halkaasi tageen markii ay rabshaduhu qarxeen ciidamadaasina lagu nastay markii ciidamadaasi ay baxeen kadib soomaalidii meesha ku dhaqnayd xaaladoodu waa sidee ammaan ahaan iyo nolol ahaan intaba horta ciidanka meesha tegay ciidan ku filan maaha dadka hadda soomaalida ee gobolka galbeedka harargeedega waa ilaa laba milyan oo soomaaliya intaan qiyaasta ku hayno xoolo badan bay xaggaa ku haystaan beeray ku haystaan hanti la guurta ay ku haystaan waxaa intaa uga dee dadka hantidiisii xoolihiisii beerihiisii waa la dhacay wixii lacagay gacanta ku haysteen intay suuq tagaan ama magaalo tagaan waxba kagama soo adeegan karaan gaajo gaajoy u dhimanayaan hadda sideed ruux baa gaajo sideed waa caruur shanna waa shanna waa waayeel dadka u dhintay gaajada dowladda federaalku ma waxay isku dayday inay waxgaadhsiiso hal helicopter baa toddobaadkii tagta hal helicopterna dee dadka intaa leegan kuu sheegay siday wax u gaadhsiin karta waad garan kartaa wax baabuur oo dhulkaa geli karaa ma jiro oo raashin u tegi kara ciidankii militariga ahaa xataa gurmadka ahaa lug bay ku tegayaan in ciidan la geeyo oo dadkaas la ilaaliyo ma aha xal waara ma laysku dayey dowladda etoobiya haddii ay federaal ahaan lahayd haddii ismaamulka oromada uu ahaan lahaa haddii ismaamulka soomaalida uu ahaan lahaa ma laysku dayey arrintan in xididada laga daweeyo oo mushkiladan halka ay ka timid si dhammaystiran loo daweeyo si aanay usoo laablaaban weeraradan iyo iyo dilkan aad ii sheegtay in soomaalida lala bartilmaameedsanayo taan qayladhaanta ka nahay waa taas in dadkaasi xal waaro loo helo wey taanu aan u dhawaaqaynaa aan idinkana idinla soo xidhiidhnay waxa weeye dowladda federaalka iyo dowlad deegaanadaba waxaan ka codsanaynaa in dadkaa xal waaro loo helo annagu waxaan ilaa hadda shan bilood lix bilood laba sanay ku jiraan dadkaa balbaleyta dhibaatada caynkaasa intaaba waan dhawaaqayna waxaan lahay war dadkan meesha haddaan lagu badbaadin karayn ha laga soo saaro annagu soomaali ahaan oday ahaan hogaankii dhaqanka haddaan nahay nabad baan ugu baaqnay gobol baan dhignay in nabadgeliyo lagu wada noolaado dad kala maarmaya ma nihin dad wada dhashay dad kumanaansada wada noolaa haddana wada noolaan doonoo jaaraan nahay marka meella uma kala guuri karno cadaawadda intaa leeg ee dadka la qalayo ee dadka la gubayo taas wayata naga yaabisay iminkana idaacadahaan u marinaynaa dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa in xaaladaa la dejiyo waxa ugu daran dadka hadda ay tahay macaluul bay u dhimanayaan in relashin la gaadsiiyo hal helicopter kuma filo dharaar walba maalin walba biridhaba iyo meel qoloji iyo gobolka baali iyo degmada jiga iyo degmada baabili intaa maalin walba dhaawac iyo kumanaan dadaa soo qaxayo oo ugu imanaya oo dambayntii xoolahooda- colaadan ka dhex aloosan ee oromada iyo soomaalida maxaa khasaare ah oo tan iyo markii ay soo bilaabatay ka dhashay dhinaca soomaalida inta aad og tahay xaqiiqiyan horta dhibaato weyn baa ummaddaa gaadhay maalin dhaweyd oo laba toddobaad kasoo wareegtay dad baa lagu laayo lagu xasuuqay oo la gubay oo jidhkooda la googooyey dad boqolaal gaari boqol iyo lix iyo toban waan hubaa kumanaan kalena xoolahooda waa laga dhacay toddobaatan qoys baa meel ku xayiran oo raashin la-aana oo cunto la-aana oo biyo la-aana kuwii kale meel ay soo maraan bay laayihiin maanta waxaan codsanaynaa bal naftooda ha lasoo badbaadiyo xoolo iyo mar danbay noqon doontahay
garaad kulmiye garaad maxamed garaad dool garaad wiilwaal oo u waramay jacfar kukaay dhegeystayaal waxaa xusid mudan colaadda labadan qowmiyadood ee soomaalida oramada oo salka ku haysa mid dhuleed ayaa aada isu soo taraysay tan iyo dabayaaqadii sanadkiina dhaafay labadii kun iyo toddobiyo tobankii mas-uuliyiin ka tirsan qowmiyadda oramada ayaa dhinacooda hore u sheegay in in ka badan shan iyo konton kun oo oramo ah ay ku barakaceen gobolka soomaalidu ay degto oo ay ku nool yihiin cooshado ku dhex yaala xeryaha qaxootiga afhayeenu hadlay oramada oo la yidhaahdo adiso areega ayaa sidoo kale mar sii horreysay sheegay in dadka oramada ah ee barakacay ay gaarayaan afar boqol oo kun kuwaasi oo sida uu sheegay ka cabsi qaba weeraro uga yimaada askarta booliska gaarka ah ee gobolka soomaalida mas-uuliyiinta oramada ayaa intaa raaciyey in siddeed iyo toban qof oo soomaali ah oo keliya la dilay iyadoo ay oramaduna ka barakacayeen magaalooyin iyo xaafadaha soomaalidu iyagoo ka cabsi qaba aargosi soomaalidii oramada ayaa uu dhinac walba dhinac kale ku eedeynayay gumaad iyo barakicin waxaana adag in la helo xogta rasmiga ee khilaafkan iyo inta dhibaatadu ay leeg tahay maadaama ay adag tahay in la helo xog ka madax bannaan labada dhinac ee colaadu ay dhex taallo
maxkamadda degmada boorama ayaa dhowaan laba wariye oo kale ah maxamed cabdulaahi iyo axmed diriye waxa ay ku xukuntay laba sano oo xariga kadib markii ay maxkamaddu ku qanacday eedayntii xeer ilaalinta ee ku saabsanayd warar been abuur ah oo ay wariyaashu ku daabaceen bog ay iyagu lahaayeen ururka saxafiyiinta somalilan iyo qareenka eedaysanayaasha ah ayaa racfaan ka qaatay xukunka isla maalintiiba ma ah markii u horreysay oo wariye ka howlgala somalilan loo xiro eedeymo shaqadooda la xiriira sababahan soo noqnoqoshada arrintan ayaa waxyaabaha loo aanaynayo waxaa ka mid ah tayada aqooneed ee wariyaasha haddaba jaamac buulle jaamac ayaa arrimahani wax- arrintaasi waxa uu ka wareystay maxamed xaamud cabdulaahi oo ah maamulaha macadka s a w ee boorama oo sideedii sano u dambeysay ah, laga baranayay saxaafadda wuxuu ahaa ardaygaygibuu ahaa wuxuu ahaa xubnihii ugu cadcaddaa collegeka dhiganayay xiriir wanaagsan baana dhex socday marka kolle qof aad saaxiibad dheeraa tihiin ardaygaagii ahaa marka xukun ku dhaco kolley dee dareenka qofka hasoo kale wadaagaan wadaagayaa oo qof ehelkiisoo kale u dhow baan hoon halkaas way dhibaysaa annaga waana dhibta anagu aad baan uga xunnahay dhinaca kale dee waxa weeyaan waana qof aan in badan soo wada shaqaynay personaalin aan isu garanay shaksiyad ahaanna way i dhibaysaa laba wariye ayaa la xukumay maxamed cabdulaahi xuseen iyo axmed diiriye marka waxaadna carabka ku adkaysay in mid uu ah ka mid ahaa ardaydiinnii aadna aqoon aad u dheer isu lahaydeen marka waa kuma labadaba aqoon dheeraan isku leenahay midna saaxiib dheer uu collegeka la yahay midna waa ardaygii collegeka waxaa v o eda la hadlay guddoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan maxamuud cabdi jaamac waxaana uu sheegay daruufaha jira ee adag ee ay ku shaqaynayaan suxufiyiinta somalilan inay ka mid tahay tayadarro dhanka aqoonta ah eeddaas miyaysan idinku soo noqonayn haddii aad ka mid tahay madaxda waxbarashada ee somalilan khaasatan kuwa saxaafadda laga barto waa run anuu horta waxaan nahay somalilan ee collegekan ku dhex yaala somalilan baan madaxdiisa ahay eeduna nagu soo noqonaysaa waa runtaa laakiin mid baa jiroon doonaya inaan ka dhawaajiyo ururka suxufiyiinta ee soolja ee somaliland way yimaadeen collegeka booqashay noogu yimaadeen ardayeed way la kulmeen xafladahoodii way kasoo qeyb geli jireen weriyihii naga soo baxayna weriyay oo aqoonsan yihiin marka la wareysanayana meeshii ku taalay magaalada borame meesha keliya hata ugu daaweyna saxaafad laga barto somaliland baan oran karaa ku tilmaami karaa ugu daaweyna wayna sheegin wayna caddayn laakiin waa wax jira waaya waa ardaydaas way naga soo baxeen aqoontu way jirtaa laakiin aqoonta imisaad arag dadka ha soo baxaa qof das sibuu noqdaa qof xumaadaa u jira qof wanaagsanaada u jira umana jeeda wariyaasha xun laakiin iyayna oran un eed iyayna ka dhigin aqoon daraa jirtay aqoontu way jirtaa laakiin shaksiyadda qofka siduu doono noqon karaa mustaqbalka waxaa kale uu guddoomiyuhu sheegay oo uu ku celceliyey dhowr jeer in nidaamka madaniga ah aan loo raacin sharciga loo cuskaday wariyaashan in laba sana lagu xukumo waa maxay sharciga loo loo isticmaalay wariyaashan horta kiiska waana la xukumay haddana waxaa nagu maqaalaha ambiil baa la qaadanaya horta xukunka iyo xukun la-aantaba waxa u taalaa cidda maamulka ah ee gacanta ku haysa annagu dhedhexaad baan nahay ee marka laga hadlayo waxbarashada tayadeeda dabcan adinka ayaa ka mid ah sida aad sheegtay iskuullada wakhtiga dheer ka shaqaynayay ee somalilan khaasatan magaalada borame miyaynan ah, ardaydiina collejka dhiganaysa ee war- saxaafadda baranaysa idna u sharaxin sharciyada qabanaya haddii ay qaanuunka jebiyaan ama warar aan sax ahayn ay ay tabiyaan waan ku sharaxnaa weliba garyaqaano aqoon u lebaa u dhiga una sharxay laba iyo soddonka qodob ee artical ee dastuurka somaliland u yaala waa loo dhigaa waxa qabanaya iyo qawaaniinta
kaasi waxa uu ahaa maxamed xaamud cabdulaahi oo ah maamulaha macadka saw ee magaalada bowrame ee gobolka awdal oo khadka teleefonka ugu waramayay jaamac buulle jaamac oo washington jooga
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dalka iiraan waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyey ka socday mudaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeedo xukuumadda dalkaasi waxaana banaanbaxyada kuwa ka soo horjeeda soo qabanqaabiyey taageerayaasha dowladda iiraan haddaba si faahfaahin aan ugu helno dibadbaxyadan iyo waxyaabaha sababta u ah ayaan waraysi la yeeshay axmed maxamuud cali oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo wax kusoo bartay dalka iiraan haatanna ku sugan dalka suudhan waxaa mudaharadadan ay ka bilaabmeen magaalada layihaahdo mashhad oo ah magaalo ay eh, dadka shiicada he aada u ixtiraamaan oo oo kamida magaalooyinkooda ay muqadiska u yaqaanaan ama muqadiska waxaa mudaharaadadana markii hore ay ka bilaabeen dhinaca macuushada oo waxay ahayd eh, dad loo kala oo magaalada mashhad degan oo ku mudaharaadayey waxaana la yidhahdaa waxaa ka dambeeyey mudaharaadka ama wax dadkaas eh, dhiirigeliyey imaamka magaalada mashhad oo la yidhahdo caalam alhuda ninkaas ayaa arrintaa dhiirigeliyey laakiin markii dambe waxay isu bedeleen in ay dad kale oo nidaamka kasoo horjeeda ay ku biiraan waxaana ku fideen magaalooyin badan oo ka tirsan waddanka iiraan marka mudaharada saasay ku bilaabmeen markii hore maciishada inay ka bilaabaan markii dambena ay isku bedelaan siyaasi sababtuna eh, sababtaasay ahayd ilaa in- ilaa- ilaa hadda waxa laga sheegay haddii la helo mudaaharadyada waxaa jira kuwo ka soo horjeeda oo dhinaca dowladda ah marka iyaguma iskood bay u bilaabmeen mise dowladdaa soo abaabushay mudaharaadada markii hore jiray waxay mudaharado iskood u bilaabmay oo bilaa leader wax leadership ah may lahayn haba yaraatee mudaharaadada dowladda looga soo horjeeday ama ha noqdaan kuwii maciishada eh, keenay oo si hoose la yidhaahdo waxa u abaabulay xi- garabka midig laakiin kuwii looga soo horjeeday dowladda haba yaraatee eh, may lahayn leadership toosa oo sheegata oo hogaamisa kadib mudaharaadadaas markii socday muddo ilaa shan lix cisho ah waxaa dowladda iyo iyo iyo dhammaan wadanku oo ay isugu jiraan garabkii midig iyo garabkii bees labadooda maadaama mudaharaadnida ay noqdeen mudaharaadna isku bedelay in nidaamka wadanka ay calaamad su-aal saaraan waxay abaabuleen mudaharaado ka waaweyn oo ka tiro badan oo dowladda ay hogaaminayso marka mudaharaadada dambe waxaa soo abaabushay oo oo oo oo mas-uul ka ah islamarkaana muujinaysa taageeradeeda iyo cududeeda dowladda ama nidaamka iiraan baa muujinaya halka kuwii hore ay ahaayeen qaar eh, fidsan oo aan lahayn eh, leadership ama ama ama hogaamin la yidhaahdo ciddaasaa hoggaaminaysay waana waxyaabaha runtii ay kaga duwanaayeen mudaharaadadii labadii kun iyo sagaalkii ka dhacay waddanka iiraan marka laga yimaado een, arrimaha maciishada iyo sicir bararka nolosha dalkaasi iiraan waxaa jira si aad sheegtay ujeedooyin siyaasadeed oo mudaharaadyadaasi ku ladhan ama ku lamaan marka maxay yihiin kuwaas ujeedooyinkaas waxa weeyaan iiraan waa wadan weyn siddeetan milyan baa ku nool Eh, waxa gobolka ka jira mashaakil badan ayaa iyaguna gobolka ka jira dad badan ayaa jira ama dad baa jira eh, nidaamka wadanka u eedeynaya dhammaan mashaakilkooda oo dhan dadkaas waxa laga yaaba inay xidhiidho la leeyihiin eh, meelo kale ama ay ku xidhi ama ay ka tirsan majmuucaad kale oo wadanka dibaddiisa jooga waxaana dadkaasu ay isticmaalaan fursad kasta oo ay u arkaan in nidaamka ay ku weeqi karaan ama ay ku muujin karaan ee, dareenkooda ku waajahan guud ahaan nidaamka ee, waxa iyadana sida lala wada socdo beryahan dambe oo dhan soo kordhay in ee, proxy war ama ee, ay wadamo ay kamid yihiin sacuudiga iyo iran ay aada isaga soo horjeedaan ee, yeman suuriya ee, libnaan meelo badan iyo ciraaqo iyadana la yidhaahday marka aada bay ugu janjeedhaa dhinaca iiraan taas waxay muujisay in dowladda iiraan runtii ay muujisay awood aada u ballaadhan oo ah regionals ama in ay broxy warkii dhinaca sacuudiga culays weyn ay saartay waxaana ay eh, meediaha dibadda jooga ay aada u isticmaaleen in fursadda in iyaguna ay isticmaalaan markii fursadda mudaharabada micishadu ay soo baxday oo ay aada abaabul u sameeyaan waxyaabaha la sheegi kara ee khaaska ka mudaharaabadan waxaa kamid ahaa in aada iyo aada loo buunbuuniyey oo xagga dibadda ama maraykanka ha ahaato ama ha ahaato wadamada kale ee carabta in aada iyo aada loo buunbuuniyo maha micneheedu inuu yar yahay laakiin in si ka badan sidii kuwii berigii labada kun iyo sagaalka dhacday oo runtii aada uga ballaadhnaa kuwan ma kuwan hadda ka socda in aada loo buunbuuniyo ayaa soo baxday marka waxaa jira waxyaabo badan oo saameyn ku leh oo marka dadkeena dibadda ka jooga qaab kale u tusaya waxyaabaha laga yaaba inay waddanka gudihiisa ka jiraan maadaama aada muddo badan ku nooleed dalkaasi iiraan marka la eego saboolnimada qofka aan wadankaasi ku nooleyn ee dibadda ka jooga fikrad badan kama haysto marka bal haddaad sawir naga siisid ilaa heer intee leeg bay dalkaasi saboolnima ka jirtaa iiraan waa waddan ka tirsan dunida caalamka saddexaad ee waa waddan uu xukumo nidaam islaamiya oo maxay ahayday ee, adag oo leh markas adag ama hirarkii kala sarreysa sida masalan golaha waddanka hogaamiya ee uu ee, liidarka ka yahay ee, ayatollah cali khamenei waxaa sidoo kale jira dowlad dimuqraadiya oo lasoo doorto wad waa waddan aada iyo aada u ballaadhan runtii ee, waxyaabaha uu waddankaas ka duwan yahay wadamada kale ee sidiisoo kale leh ee, ee, sidiisoo kale leh ee, gaasta iyo shidaalka waxaa kamid a in dhinaca jaamacadaha iyo infras- infrastructureka dadka uu waddan aada u horeeya uu yahay laakiin aada moodo ee, inuu culays dhaqaalo aada iyo aada u baaxdo uuna saaran yahay ummadda taas oo sababaha koowaad ay kamid tahay cunaqabateynaha aadka u kala duwan ee soddonkii sannadood ee ugu dambeeya waddankaa saaraa marka dhinaca faqriga aada buu jiraa markaad ka baxdo teheraan iyo masalan magaalooyinka waaweyn waxaad arkaysaa in maxay ahayde dadku ay ee, dad badan oo oo oo maxay ahayde u halgala halgamaya nolosha marka teheraan gudaheeda xitaa waxaa arkaysaa manaadiq dhan oo la- u halgamaysa maxay ahayday nolo- noloshan ka fiican ay helaan cunaqabateyntu runtii saameyn weyn bay ku keentay waana maxay ahayday ee, ay daciifisay dadka iiraan oo waa culeysyada loogu talagalay in nidaamka looga horkeeno ama culeysyada jira
axmed maxamuud cali oo ah aqoon-yahan soomaalida wax ku bartay dalka iiraan haatanna ku sugan dalka suudhan oo khadka telefoonka igu waramayay gabagabadii idaacadda ayaan soo gaarnay dhegeystayaal waxaan dhegihina uga tegaynaa heesta halkudhageedu yahay xaqa dhowr intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii aan la idmo waa anigoo ahaa cashe ibraahim xuseen barre iyo dhinaca soo saarista oo lahaa bashiir abikar dhammaan waxaan idin leenahay meel kastood naga maqlaysaan subax wanaagsan
nabtaan kugu xidhay markaan ku xusho kolkaan ku xasuusta waan ku xusaa
cadaa ku xukumay qalbiga xiisaha labtana ku xukumay xurmay joogtaa
naftaan kugu xidhay markaan ku xusho kolkaan ku xasuusta waan ku xusaa
cadaa ku xukumay qalbiga xiisaha labtana ku xukumay xurmayn joogta ah
adaa iga xiga intii i xigto iskiyo adiga xoraysta kashkii
xaqaaga guto xilkaaga gartee jacaylka xalkiis xaq dhowrka kaye
adiga iga xiga intii i xigto iskiyo adiga xoraysta kashkii
The This program has come to you from the Voice of America, Washington.